waayahay aad baan idin salaamaya halkan waa golaha lantinsii golaha codka shacabka soomaaliyeed waa barnaamijkii suugaan fanka dhaqanka ee suugaanta siba waa gabayadii la wadaagi jiray abwaan maxamuud axmed cabdalle golaha nineteen sixty ummadda soomaaliyeed ee websirka golaha ka dhegeysta golaha nineteen sixty dot com iyo websirkooda kaleete ah muxuu ahaye arrimaha arrimaha dot com waa websirka lagu falanqeeya siyaasadda aad baan idin salaamaya waa qeybtii koob iyo tobnaad ulow maxamed
waa mahadsan tahay dhegooda waad iyo aad baa umahadsan tahay bismillahi raxmaani raxiim dhammaan waan salaamayaa golaha khiyaarta golaha mudanayaal iyo marwooyin baadeeyaha barnaamijka kan golaha nineteen sixty dastar dhagood dhammaanta waa idin salaamayaa marar badan baynu ku kulannay golahan maasha allah insha allah waxa weeye caawa waxaan rabaa inaan dhowr saxood idinsoo jeediyo ambaar baynu kala maqnayn wax waliba meel bay ka bilowdaan insha allah waxaan jecelahay caawa inaan ku bilaabo gaalkacyo magaaladan gaalkacyo ayaan wararkan eegeegay muxuu aan hore uga tegin waa jireen laakiin kuwa maantaan ka tirinayaa waad ka duwan yihiin kuwii hore gaalkacyo ayaa waxaan isweydiiyey dhinacyada markaan eegay laba websayt baan galay oo kala taageersan labada dhinac puntland iyo galmudug arrimihii iga soo baxay baan la yaabay marka magaaladii baan eegay oo qiiq iyo balaayo oo marka bal gaalkacyo ducaysatay gaalkacyo baa ilaaheed bariday gaalkacyoad ducaysanaysaa maxay tiri gaalkacyo gaalkacyo waxay tiri niciilow maantadan adaan maaligow ilaah macbuud kuu dacwoonayaa adaan maaligow ilaah macbuud kuu dacwoonayaa magaca gaalkacyaan ka ahay magaalo ballaadhatoo makhluuqaad korisa oo masaakiin bay gu nool ha yeeshee mahadho iyo maamuus dumin baan mutoo mudaba maangaabka iyo munaafiq rugtiisa iyo mooriyaan dugsatan noqdo mariid iyo qoloqoliyo mid milan sumahaygu badan kuweer melagoodu galay hadday miyir kaashadaan wanaaggana mahadiyaan inay mahurto isdhashiyo walaalo muslima yihiin macnaha diintana gataan macbuud kaaga cabsadaan mushkiladahan lama arkeen adaan maali kuu cawdee allow maskaxahan dhawee xumaantu ku moosan tahay dadkana meel qaada iyo makada afrika iga yeel madiiniyo meel nabdoon maqaamkoodii iga yeel colaada allow majiir nabadda minankayga keen waxeer mushkiladiyo dhib dhacay waxeer mushkiliyo dhib dhacay masiibada iga korqaada macbuudow iga korqaada soomaali meelay degtaba allow beerkooda malab boggood miidda isu mari maxbuudow nabadiyoo manfaco ku heshiisa yar manfaca ku heshiisa yar inay soomaalidu sabgartaan bay ku dacaysay gaalkacayo insha allah gaalkacayo waxaan rabaa inaan halkaa kaga gudbo waxaan rabaa inaan idinla wadaago insha allah barnaamij filin ah oo hordhaca oo magaciisa la yidhaahdo dooqu waa u dambeeye duruuf baa isu diisay waxaa jira dadkii waddankii waa ka socdaan kuwa halkanna waa sii socdaan marka dadka beryaha kan iscalfada badankooda duruufo dhaqaale waxaad maqlaysaa anigu walisbargan helay anigu waxaan helay maxaa la yidhahdaay waxyaala adigu magacyo la bixiyey doof iyo waxyaalo badanna hadda kor waa idinkala hadlay oo dookha jacaylku arrimaha uu keeno dabcan maansadan kiibsadan kama badna arrimo wadaninimo ku jirto marka dooku waa u dambeeye duruuf baa isu geysay labada qof waxay isu keentay marka ugu horeysa waxaa ka horeysa duruuftaa ka horeysada doofka hadda waa marka wuxuu yidhi guurkaa dayacano dan baa laysku wataaye daacad baan jirino dad waa aakhir-samaane duryaadkeed laga beeray qorshe looma diyaarin kuwii daa'in hagaajo way isku daa'imayaan dabaylaha dhaqankii soc kalaad u duwoo duufaan baa soconaysa birid aakhir-samaan deegaan aan lagu raynin dawadeeda alla og door mas-uuliyadeed duubtii bay dhaxal siiyeen damiirkii damqanaya dareen baa galbadoo tani wayska dareen duq iyo qallin dhigxaad duubataa sidatoo badweyntaa ku dartoo nolol weeye dullaysane rabbiyow dadkan eegoo dalkoodaa nimcadee ay ka sii didayaan yaa daryeela yidhaahda yurub doobiga caydha ee wersigaa farsamaysan diibta taal austareeliya ameerikadan aad dardhanayso ama aad ku dugmayso waxbaan kaaga duxayn degel saws iyo aafo cudurku uu dugsadoo u darnaa nafta weeye afrikay dantu taale nimcada daadsan dusheeda deeqda weeye ilaahe dadkeedaan dad ahayn soomaaliduna waaba damiin dowladnimo hanan waayey khilaaf daabta la aaday kaan duleedka ka soofin dalqalaad kuwa jooga dad qabyaalo dullaysoo isu durnixin weeyo dareen baanay lahayn damiir baan gubahayn taladaan dabranayn daamankood duryeemaayiyo dalanbaabiga mooye daaqad baa ka dhammaatay daaqad baa ka dhammaatay qofkay taas qof qofkay taas ka dadnayno daayaca baa galay qoyskee dalandoolka hubaal daayacaadda carruurta daryeel waaga daryeel waaga duqayga duqayda dhiigga daatay siniinno daa'inkay caladiisu sawma daahirinoo dukun daakun ma hayno dariiqii xalahaa dariiqii xalahaa sawma daalibi waayen culimaa u dambaysee soo bardooxato maaha miyaa doonta miyaa doonta dillaantay dhaqalkii jabayoo badweyntaa ku dalluumi dawaraheedu badbaadi nacab daawada mooye miyaanay doojo lahayn miduun hoos u dayaya marka sidaana waxa weeye barnaamijkaasi ka mid tahay insha allah inaan duubnaha isku daynaa waa dhow waxaan filayaa inaad ila socotaan waan jeclaan lahaa inaan qof codkiisa maqli lahaa siiba dhagood waxaan meel fiican bay ka digaysaa akhud meel fiican bay ka digaysaa waxaan doonayaa inaan arrin sensitive idinla wadaago waa guurow guurow guurow guurow goor baa idinku dambaysay qolyaha iyaga suugaanta iyo qolyaha saakinta waxaan ku kala duwannahay annagu maskaxeedaan u hadallaa arrinta aan idinla wadaagi doono waxa weeye dadka waanu maanxadnaa oo waxaa laga yaabaa qofka suugaanta yaqaanaa inuu markaa qofkaasi wuxuu ku fikerayo dadka ugu fasiro waxa runtaa literally waxa uu ka fikerayo iyadoo la raacayo dhaqankiisa madaxweyne xasan geercaro iyo gabayo iyo guurowga waa lagu yaqaanay haddayda kuma cusba waagan iyo voodkan iyo doorashada socota xasan muxuu ka aaminsan yahay gabaygan xasan tiriyey oo oo maxaa la yidhahdaa aan isleenahay waa sida uu ku fikirsan yahay qabaa'ilad magaciisa ka maqli doontaan war qabaa'iladaas lama hadlayno waxaa laga hadlaya waa xasan waxa uu aaminsan yahay fadlan saa ula socda wuxuu yidhi maasada mid mudanaan tirshaa muusha gabayaale maasada mid mudanaan tirshaa muusha gabayaale maanaha iyo deellay murtiya waa ma gowsaday midanka kama mootiye miinka ii galaye array berrigan madaxweynenimo laygu mari waah mudduloodna waanahay kolkay magaa timaadaahe muqdishona alla iga dhasho ani mahay weeye abgaal way mahadsheen kolkaan beesadow miyae habar gidir galmudug baan u muday wayna mahadsheen xawaad laha maqaarkaan u dhigi madasha hiiraan he jawhar jawhar baan ku miisaamayaa oo mataa noqon hee murursadaha iyo dudub lahana waa loo miciin faliye door lamaadna madaxnimadan waa inaan mihibnaye afartaa intaan mooradayey miidma qabadsiiyey ma macneey hawraarta waa la isku maagaahe muusoodaye gabay kala minka igalaye daarood masaakin yaryaray naguma taalaan hee dalkaba inay maamushaan yaa maanka uga taalli hayeeshee ha yeeshee midhkaa diidnayo maahin raakacaye muqdishaan ka helaynaa inta ubad ma jeerteen muqdishaan ka helaynaa inta ubad ma jeerteene macaankay ka dhuuqeen mar horay malabsanayaane macankay ka dhuuqeen mar hore imanasanayaane kuwa mooska soo jooga waan meejinaynaaye maslaxan kuwadi gaas intuu iga mixin dhawri wanka maasha weyn baad ku xidhan moolka aqalkii isagana mariid baanu meli maalma dabadooda mar reexaan shabaab waa muslim baan ugu maanaynaahe jihaad baa muflagusin ilayn waa majnuun falanhe eelwaaq maxaa naga galiyo gadada mawlaysay eelwaaq maxaa naga galiyo gadada mawlaysay axmed madoobe jubbaland ayuu miidsan hayaaye isagu gaaja melaguu qabo waa ma gowsaday mucaaradaad hadduu nagu furaa waan ma kalayaahe malkadii sigsiga waxaanu tegey way iska moogyahay balkadii digdiga waxaanu tegay way iska moogyahay aniyo faarax miishaar wata maqadimintii aniyo faarax miishaar wata maqadimintii iyo gabreena mudulloodoo noqdo xididna imaandhawe faatumada iyo maakhirtaan mururu fulaynaysa marna dantood inaanay maarageli waa midkaan raboe warsangeliga iyo dhulbahantaa ma jiro waxaan mihi waxaan mariimaayo warsangeliga iyo dhulbahanta ma jiro waxaan mariinaaye waqooyi baan xaqood ugu masayn waana ii mariye midig weeye daaroode yaan meesha soo geline midig weeye daaroode yaanay meesha soo gelin afartaan intaa muurabey niin ma qabasiiyey ma macneeyey hawraarta waa la isku maagaaye muusoodayay gabay kala miinkay galaye isaaq muuradii qaadka waa loo midsamiyaahe majnuun falan horaa loo yiro maankii baa maqane miiraha kolkii yaan ka jaray een muruqu sheegtay miiraha kolkii yaan ka jaray ee aanu muruq sheegtay waatay i maamuusayeen igu marnaayeene muddan waa u furay qaadkiyo way marqaansamiye beesadana kenyaanka waa miisanahayaane beesadana kenyaanku way miisanahayaane aqoonsigay la maansoonayaan waa macnana aane array muggan anaa taylayo miladow dege afartaa intaan maurade ma qabasiiyey waa la isku magaay galka miimka ii galaye saxan weyn shariif miiga baa loo muquuniyahe isagoo ashraaf miro yar buu amar marsiiyaahe laysaan laysaan ma diidaan warkuu miis ka soo dhego ee xariintii dalka u miigarayd lama murmaayaan hadamana bakol bay colaad waxaan anigu maankay ka helo waxaan anigu maankay ka helo yaan ma soo gelina shabaabkana macruuf baanu nahay shabaabkana macruuf baan laahay macalimiintooda wixii ay makalayaan aniga maaha taladay malyuumaadka malyuumaadka aan hoobsanaa maragu haystaaye nimcadaan muqdisho noo dhex taal muranka jooga ya halkaas waxaasan la maray dheeraadkiisii insha allah halkaas baan kaga gudbaya insha allah qofkii dhibsaday uga wanagu qabiil maagi mayno waayahay insha allah waxaan doonayaa inaan dhowr tixood oo kale aan idin raaciyo haddii ilaha idmo gabaygan waa laba gabay oo wadaniya rabaan isku xejiyo insha allah maadaama siyaasiyiintii xoogaa la maagay gabaygan midbaa kasoo wareegtay markaas insha allah bugna waa lagu soo qoray marka gabaygan wuxuu ka hadlayaa dowladaha magaranaysaa aynu tahayno oo deriska ah iyo soomaalida sidii magaranaysaa waxyaalii dhex yaalay waxaa la yidhahdaa soomaalidii hore iyo iyo iyo iyo nimanka etoobiya waxaa dhex yaalay heshiis ah labada qolo in mid la waayo dhowr jeer baana laisku duulay markii axmed guray markii lebna dengel mar walba waxaa qolada kale la tirtiro mar walba boqorkii dagaalkoodaba nafta ku waayay marka gabaygan wuxuu leeyahay dalkanii la kala qaybiye cadowga loo qayday aadan waawogena maxaar qurub la siiyaaye qarqarsiga ka diriiriyo anaaqa bilku taline maantoo qudhiisii xabaan lagu qarqoreeyey weli qoonti way taagan tahay qoorsigii shalay weli qoonti way taagan tahay quursigii shalay dheh qaxariyo dhibnagu soo kordhiyo qolaada mooyaane koor dirira kama u dhammaan qaranka soomaali qorma oo qadaru ee bahay kaare kala qaaray ilaa qalo ninkii dhiiqi jirayaan ka qaanicine sabaxdaa midida kula qarqara qaalinta irmaane bastigeedu baana kuweer qaras furus ku doonaya qabanqabtiyo belyadiyo hadda qaananaysa wax qadhir dilaalo geyiga qarab kalow dhiiba dhulka sumo ku qaya oo badi qalin ku dhiibaya qorshahoodu socon mayo oo waysqatalayaane qorshahoodu socon mayo oo waysqatalayaane ee bow qarkay maanta talqadan ka soo meeri soomaalida kala qubane qof badhaan u jeedo qarabada isugu keena lowqaabad naabadaysa qarankeeni soo celiya low qaadir baa tahay gabaygaas waa gabaygaas weye waa gabay wadani ah waana la bablishgareeyey insha allah gabaygaan ku xijinayo waxaa la yidhaha guwaabo qaran waan insha allah waa saas weeye waan akrin doonaa insha allah isaga gabaygan wuxuu leeyahay waxyaalo badan buu ka sheekeynaya ilaa maxkamadihii ilaa iyo waktigan soomaalida waxyaala laysku haysto waxaas ka sheekeynaya wuxuu leeyahay goollaha libax goollaha libax reemayo garab ku taagleeyey gantu ay haleesho garhsiiyo godaya lowgiisa gooni socod ahaayo beryaba gabayay taalkiisu gaajadu ay kala qaratiyo dibi madoobaaday goodirka iyo cawshii ka qaaday geriga jiirtiisa gabskiisa hilibuu gashaa bilo kusoo gaadhay wuxuu ayda gaaf meeroo gorada korshaaba kulun buu garooshaa raqay raqaygaan ku shirayeene saxan dibi ku gowdi dabaa guula kulanshaay gaadada kolkuu soo dhigtoo goaha damin waaye gooshay yarka ka baqay inuu gallaaftahay ucumaalihii ucumaalihii oo kadhabay looga kala guuriye soomaaliduna geer bay qabtaa gawdhan iyo ciil marka halkaas waa garanaysaan waxa weeye soomaalidu macnaha waa ciilan tahay inay ka baxdana way qabtaa soomaaliduna geer bay qabtaa gawdhan iyo ciile kolkay goosanay xaqa ka maqaniya yaa usoo galay maantana gadaha muuqdabaan gebi ka faalloon afarta intan arar gocdiya gamashadaydii dheh hoojada isgaraaciyo badoo gebiga soo shiidhay suga oo kallisoo ortiyo gababaxdiisii dheh gobanimo gobanimo wax loo geylamo geesu geesugu u iisho qarannimada garab joogsiga gaarhka laga joogo jiilasheel gadaal soo baxaa dhigi gawankeere gungumiga abees wixii laganay goodkii nagu loolay gafaniyo qaniinkiina jare garbaca dii buuxday gobolawooyinkii xamaddashi guduradii laaftay kuwii gawrace maatadii gobolba meel ahaashay gaalahaacyadii soo bixiya goosatiyo tuugta ee godonba magaca u baxshay calamada u gaaftay sidii xabashi noo soo gashayna ugu gargaareen gabal baasi maanta u duway gebiba soomaali ee calankii gaashadalaa cadowga loo geeyey godkiina lagu riday baan walne gudhadii jiirnaay gud ka guur qanjo u guur hadday galaba kuu joogto gud curdama adoo gudaya iyo gegida hoof yaallo siaad qudax kusayd iyo adoon gocondhada u jeedin galow iyo waraabuha adug kuu guraabaasay guracada maskiyo kuwanan go-arka waabayd dawriisa foorahaday dhiila kuu gaahday diidiisa aargoonihii gebi ka yeedhayso burdankii dugaag iyo adoon gooxa kala saarin wahabaskuguguuriya jalooda guumaysa go-aan goyoobine ciyow gees u dulugleeyey xidigaha midii galaastiraad guraxa saartaaye gaaraa bidhnaankaadi siingibina moodaaye midaasaa naflayda arlada ugu bahaadoonay dawlad garab gashiya waa ka samir qaran golayntiisa gar cadaawad goob laysku galay meel la kala giigay giniista afrikaanka iyo amxaar gacantogaaleeyey gambuulayda carabta iyo namruud ku gol qabateeyey garbihiis gumaystaa xil sudhan ubadka u yaalla geediga dameer lagu rariyo gaarbi socon waaye geedka aha gaarina si baa loo gunaadaye ummaddaa la kala geynaye ee la kala gowrshay danteedii hadday garan lahayd danteedii hadday garan lahayd dhibi ma gaadheene adduunyada gadaafaha nafsigu gelinba wacayne gilligaanka soo guwax iyo sadanka giileeyey uwadaha gedood iyo magliga looga golo yeeliye ayaamahan iskurayay wakhtigan sii gabaabseeya humaadka iyo aanada badsiyo dhiigga goboleeyey geyigeer abaaroobay iyo badaha soo guuray qiimaha galoolkii madheeb qudhici gaashooday ee ay goofaskii hawadan guu ka soo raagay gubyadan yaxaaskii ka gudhay hoos galgalanaayo dabeelaha kufaacada kaxshaad gudgudo moodo xayawaanka gaag beelay ee goosmay faracoodu muslinkaa la gaasiray naflaha gawda laga saaray gulufkaa kharribay jeefinay ee lagu dulgawraashay gardarada mutaxan iyo hargalay gamaska dhiigaysan ciraaq gabawarkeed yaacsan garabka naafoobay falastiin gaboodleyda iyo silaca loo geystay diinteed kun gaar noqotay ee la isku gaadaayo guutooyinkeed weyraxay ee miino wada gaadan ee gaban ismiidaamiyo gabadhi taalmooday ummadaha isgarab rooraya gudinta soofaystay hubka soo gardaarsanaya iyo beleda guwaxaysa umucyada atomikaadka iyo sumaha gawdida giddigoodba waa akhrisadan gebagabayntii fidnaa soo gafuurmayn walle nabadi waa gowl afarta cirko geeda iyo gamashi roobaad waaga galadiisa sanshada gumayadeedii dhe axmed gure gamaanku wasiyo gulufyadiisii dhe kol hadduu abwaanqabay tasho amase geeraano garashihii aqoontii naflaha uu galliimeeye sow meesha inay soo gashaa goboda sow ma aha geeska afrika bee baryahan galow ka qaysaay gurmadyaa la kala geynayaa labada geesood wutanamay ku raagto naxdin goob walba u joog geerida horteedii nimuu goosmay ubadkiisa oo gocaladiisa hadgara iyilka lagu gaabshay wuxuu gooholayl dhahay cidlada ciilla golosleeyo ninkii gacanu fidiyaba marbuu gacalkii moodaaye godob buu tirsanaya hadduu birirta soo gaadho gashaan biriyo buu noqdaa geesii aan biqin xaajadii gurcantaa i badan laga gariifaayo xaqu gaabin maayo haddii diinta lagu gooyo gayigaan ku noolay haddii nuurku wada gaadho badan weliba waa doogsan laha guulaydankiisa wax tegamaaya ii diiday ee dhiilada i geliyey si khamiisla ii soo gashada ii gabada tuuga kolka inay gablooshaan ka baqin laysgabraartaaye dhaawac goorintaa muuqatiyo galaba reerlaynta waxa soo gamaan badan qalbiguyla guulaalaaye goblabuu gabrow inaa maxaargaadhka daba jooga iyo guuldaraysaha la jira garabka doonaya goob laba aflaha iyo kolkay nici gabaaraydu idigoosataabaad ilmada gobo ka siisaan kolkuu gacan ku dhig wiilkaa gobol idiin muujo sacabkau garaacdaan sidii geesta aan baxay gadaalna uma dhugataan wuxuu geystay waa hore salayso gabaahiradii oonku idin gooyey gacmo horsiga iyo daxi gaasha dalandoolka maatadii laga warcee geesta gees siibuu gabaxleeyey dadka imaanta taal baa ka daran gaba warkeediiyo gubownaya ha noolaasadiyaa mar kala geeya gubownaya ha noolaasadiyaa mar kala geeya gabayga waxlay gobobo qaran weeye insha allah insha allah waxaan doonayaa inaan ku daro gabay hadda ka hor aan inaan meesha kuxusaa u malaynaya two thousand typeki ayaa waxa ka dhacday meesha la yidhaahdo hargeysa gabadh baa waxa u tagtay abtiga ku booqatay samson baa la oran jiray qisadeedu waxaa gabadhaasoo markaa adigu dhibaato iyo jirdil iyo farax xumayniya baa loo geystay madaxweyne ku-xigeenkii markaas somalilan ninkii loo jira axmed yusuf yaasiin iyo gaadhkiisa ayaa arrinta toos magaranaysaa loogu eedeynayay marka gabay la yidhaahdo gollankaa hargeysaa dhibkii lagu gaadhsiiyey run ahaantii gabayga anaa bilaabay abshir bacadle iyo magaranaysa afwaana soomaalida fara badan ayaa ka qayb galay marka laba gabay baa jiray oon gabadha ka tiriyey oo markii dambe xataa gabay loogu soo tiriyey oo layda daba jaalo ku sheegtay laakiin anigu waxaan la hadlayay markaa nimanka gabadha ku jirta gabaygaas wuxuu leeyahay samsam waxaa gef kuu geystay waa gaalo ehelkeeda gunbaa ku heshay gunbaa kuu galdaay tuugadii gaahorta xumayde garbaduubka noloshaadanay shacab gadoodeene waxbaa adiga oon geysan oo gaabin soconaya ugaagu aan weynan haddii lagugu geersaasay kitaabkii lagaa gooyey gorodda hoostiile alaynaha garweeya inaan gacaal oydaay afarteeda geesoodna maqalgaadhay qayladii aadmiga qofkii garasho dheer wuu garowsaday gaban yahay gohaadiyo wixii xuma lagu geystay badanka hargeysaa dhibkii lagugu gaadhsiiyey gashigaaga gashigaaga gashigaaga nimankaa qabay eed u gaar tahay xaajadu gar loo gubay ka daran xaajadu gar loo gubay ka weyn buniyo baareege haddii aan garyeyga laga ahaan xaal la gobol keenin gudacaddaa abwaaniya haddaan qaasino u giiran wurti iyo waayeel haddii laga go'aan haddaan laga go'aan qaadan godob bay ahaan iyo gefaan laga gungaadhayne gardarrada uu ina yuusuf galay waa mid guda weyne gabadhuu dhalay xeer u noqon gaariduu qabee guulana ma moogaan inay xaqa ka guulme guulana ma moogaan inay xaqa ka guulmeene muuminadii ruum lagu galdaayo ee xuma gaadhay ee gedabka mareerar iyo guudka laga feeday qisadii islaamku u gurmaday bay gedda tahay afartaasi waa gowhadaro gobo kalaan baanay ninkii nin gabraarasho u tegay dhul kaloo goosatada raacay waa ninka gabadha marka abtiga u ah nin gabraarasho u tegay dhul kaloo goosatada raacay oon geeri kaa xigin ayaa goolle kuukabay gacan laba kumaan ogeyn geesinimo weyne cid kaloo ka gubatana arrini waa mid gaamurahe xaajada guracan weeye lama garaystaane gubaabo iyo waa mid waa mid mudan gulaf colaadeede gonda dhiigle iyo kama duwana gool gun colkii ganay shirqoolka lagugu gowracee lagugu gaadayey waa go-aan ujeedale waxay kuu gelayaan afartaasi waa goob haddana gobo kalaan baa geyigeena soomaaliyeed gobolka saadeegto dadka u kala gooshiyaa gooriya ayaan caarkunan garkii loo daybo waa gayaan dhexe waa hooyadan gacalisiyo habaryar guudkooda waa hooyadan gacalisiyo habaryar guudkooda gidigoodba waa wada afi iyo gibil ayay yaade gurgurshaaga waa reerka iyo gurada qoysaada guto iyo habaar iyo nin baday gacan la weydaasho tiisay ka go'an tahay nafsiga gaaxdayguu heliye waa aano aan laga gabayn xaqu gardaashaayey gudin laba afliya waa sidii seef galkii go'ay halaq marada kuu soo galiyo micigaabaarey wahaan iyo inkaar kugu dhacdiyo garab ku naafooyi dadka aakhiraad waa xisaab gobasho kuu taale weliba waa arkaa aadamaha ceebta gaaxsaday hana gabaygu yeelo gudbina waxaan kusoo gaabshay haddii maamulku gaaxsarmo uunku wada gawrshay wada aqoonsigii loo diiday somalilan haddii maamulkii gaaxsarmo uunku wada gawrshay rod cadho girifteen adduun galinba wacayne birmageydo weeyaan marley marley waa marley waa qof dumarade birmageydo weeyaan marley geesay joogtada eh bal guddiga waraabiya warsame galabta weydiiye rada waraabe iyo cali warsame waa dul aada loo yaqaano marka nin qofbaa sixiisa tiriye oo gabay uu leeyahay gaala dad ku sheegtay marka sixir baa kaga jawaabay oo aan leeyahay dad muslimna dib uma geysan oo gaalo kuma sheegin oo anugu gabadh kama xumay reero guurtiye waxaan uga gol leeyahay murte iyaad gol qabatayne garaacsumaha iyo diradiraha iyo qowyaalkaa dhe nimankii garayskada jiray gaban yaroo xuura ee weliba guuraha ku galay garangarsay sheegtay wuxushaaga ubadka u gabadee geesiska u qaybshay guntii inanta boobtaan lahaa gamasu sooseeya gudban laga geeraariyo hadday noqotay gubaabo oo gaan shisheeye u tagtoo sheekadiis gaadhay macnaha waxa soo galay internationalka macanaya qolada hoyima rayka mugta oo gaan shisheeye u tagtoo sheekadiis gaadhay oo loo gunsaday xaakada gebagabaynteeda ninkuu gubayo gabaygaydu waa midan ka gigayne waa midan ka gigayne gurigan iyo nacayb kama bogsado ruux la gaasiray gobonnimo iyo sharaf baan intaa gebi ku baaqaaye bal maxay geensanayaan ku wergame aqoon waaye dadku wau gudboonaa colaad loogu dawgalay gayigeena soomaaliyeed geeri loo baday garabkii dumaba waa kollay gacal walaalaahe bal maxay geensanayaan ku wergame aqoon waaye dad qofkii gabaaladan ileen waa iskaga goohe garowshiinyo iyo lagama helo gacanku taageere dadub laguma faane caqligu garashadoo diidiye bal maxay geysanayaa ku wergame aqoon waaye afartaa godkaan degay haddaan god u weydaarsho goodkiiyo abeerka u tashaday gebiba soomaali garwadeelada xabashida gees walbaba jooga gujo inay ku soora naflaha waa geeduu baray kala geeya mooye midnabo kuma garqaasaane waxse waaba garabsiga qabiil lagu gabraataaba shacabkii gawaan raaci jiray waa kan gees maray gafanihii iyo dulinkii cunay gocasho ooyaane inay wadagadoo tahay niman garani waa liide dufaacooyin baa soo kiciyo qaran golayntiisa shanta garab darray soo guntano geegi kumaashayne ucumaalayaashiiyo kuwaa gubaya hoygeenna waa laga gudaayaa dembida gooray gaadhabe gaashaanki gaashaandhiggii qaranku wuu soo gadaal noqone geesiya u soo bixi mar dhow guusha calankiiya iyadoon bulshada lagu gelbi'in qaladna loo geysan garoomada hargeysay mar kale soo gelbinayaan dhibkii xamar ku gaamuray mar baa laga gudbaayaaye gudubkaa kismaayo iyo qabsaday gediyo baar dheere godoon jawhor noqon maysa iyo gobolka hiiraane busooraa u dii bay dhabiyo godonka diinsoore gobol loo ciyaaraa bedeli guuldarrada jaane goblan inay ka bixi waan hubaa gacaladeenni iyo geedigu ka dheer goobtii ay shalayso geeyena guullana guullahayna garab galo waktigii waan skurayaa marka gabaygaas anu wuxuu ahaa gabaygaas gabayadii wadaniga insha allah waan rabaa inaan ka gudbo gabaygaas ahaa labada gabay tegay oo arrintii san samahayd insha allah ilaahay amarkii qisadan waa qiso jacayla oo dhex martay nin oday ah gabay gabadh weeye africa joogta oo markaa malaha isagoo helkiisa dadkii wacaya baa layihi gabadh baa meeshan joogta oo waa taas oo gabadh taas oo marka broseska gabadhii baa markaa ninkii adigu uu gacan qabtay oo adugu guur bay ku heshiiyeeno gabadhii markaa ninkii gacan qabtee faamiligeedi iyo dadkeeda wax sameeyeen marka adugu waad ka garan karaysaa laba qof waxay dhex maray gabadhii markaa gabadh dee waxsaa u baratay may ahayn iskuol buu ku daray adigu gabadhii buu organize gareeyey halkaasuu ku hayay intaas oo dhan waagii dambay gabadhii waxay la siin dacwad ah yurub baa maaf tahriib ku gelaya yurubaan aadaya daa ka joog waa diiday wuxuu yahay haddaba haddaad tagtay kuma joogsan karaya adiga baahan tahay dhigigiis watasayso waa tahriibaya marka adugu waxbaa isbedelay oo waa la dhex galay oo gabadhii markay yurub gundaha dhigatay adigu filmo kale keentay marka gabay buu gabadhii runtii u tiriyey gabay wuxuu leeyahay umul baa ilowdee dhalmada eelka dabadiisa wufaadka biniaadamka dunida oo laaya hadday hooyo aargudan lahayd maba abuurmeen gabadhyaha ayaan si kalgacala marku ii geeyey ee aanan weytiyey wanaag waan ku aaminayay walaalay ubax waad ogeeday baan furkiisii afrika iyo dhankaa dumarka jira yurub ardaageeda ameerikada oo daasariya eshiyada hoose australiyaanka iyo hablaha artikada buuxa inan kaleba oonay ma qaban adiga mooyaane ugobe ayaan ley waxaan kugu ulanaayey ugu weeye soomaaliyeed joogto awdalani umalkiiyo dhibkaagii wax badan waan la oogsaday waataan aslubsaday iday garasho aadkeeye in kaloo baryolaya wixii aanay taalkeeya waataan tacliintiyo kuwiri calif ka raacday wartaan abraartay ay tiri oroba aan aado waataan xadiga dhiganayo oo zakaa rogay abalkaas inuu dumay bariba ma aanan ma aan ilhaamayn ehay barasho waa lagu hodmaa malaha uun keere asmacaani waa lagu sudmaa been umaa badan ehelnimada dhowr baan ehelnimada dhowr baa ilayn gurigoo joogtahay abidkayn ma moodan inaad iga ordaysahay ilaa hortii waxaan waxaan lahaa buurka u astay imtixaan ma ega inaad aramid beertahay askatiya ma filanay inaa adhaxi goysahay aminaan khalqigu dhaadin baan aragti baaqaaye wax dhaxaan adilay waanadana kuu abaydimaye kuu inshaaray oo waa xaqii eebbe daalacaye nahoy ha noqon aga baryo doqon ugaadhowday iimaanku iimaanku qaaru ka tegayaanay ku afduubin ilwaad geesi ilwaad geesi sugayaa tahay sharafiyo iilan arrintaada ha u dhiibin nacab ku arxama haynin iftiinkii kusoo hiro nimcada aqalka ku waaban haddii kale aduu qabo male aayo kale raasbi ku yiri gabadhii gabaygaasi positive intaasaan bal hadda aad iyo aad iyo aad bad caawa u mahadsan tahay halkaasaan caawa ku geli gabadhii waxbida waa qaybtii koob iyo tobnaad ee sugaantii iyo gabadhii kala duwaneyd ee abwaan maxamuud axmed cabdalle iyo golaha nineteen sixty iyo qaybtii koob iyo tobnaad